halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban iyo qaar ka mida efhimiyada geeska africa iyo boggeenna internetka ee v o a somaly com
waa fiidnimo jimco ah sagaaliyo tobanka bisha janawari labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadahaynaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre
qodobada aan idaacaddeena idinkugu haynana waxaa ka mida dowladda soomaaliya oo sheegtay in ciidamadeeda ay soo badbaadiyeen soddon iyo laba carruura oo al-shabaab u afduubnaa kuwaasoo lagu tababaraya iskuul ku yaalla gobolka shabeellaha dhexe
meeshii ilmihii rasaasta markii lagu furay shan cunug camala ku dhimatay macalinkii naasi macalin markaas ka ahaay iyo shan ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana eykani ku dhinteen ilmihiina saakii waa berigii meesha laga rartay eykani iyo ko indhaa laga xerxeray
waxaa kaloon idiin haynaa maxkamadda sare kenya oo si kumeel gaara u hor istaagtay ku dhaqangalka go'aankii basaska looga mamnuucay inay habeenkii galaan safarada dhaadheer barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan sanad guuradii koowaad markii uu madaxweyne trump xilka qabtay ayaad maqli doontaan trump dee marka la idhaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaksi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo martay aqalka cad ee maraykanka waxaynu ka hadlaynaa shaksi ku caanbaxay muran dhalin yaan eeddu keliya la saarin trump ee eedda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamkaasi se horumarkana u diidan dadkooda trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
ciidamo gaara oo soomaali ah oo taageero ka helaya ciidamo la sheegay inay maraykan yihiin ayaa soo badbaadiyey soddon iyo laba carruur oo ay qafaasheen kooxda al-shabaab wasiirka warfaafinta ee dowladda soomaaliya cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa v o eda u xaqiijiyay in ciidamada soomaalida ay caruurtan ka soo badbaadiyeen iskuul lagu tababaraya askar ahaan oo ku yaala tuulada jameeca jilay ee gobolka shabeellaha dhexe goobjoogayaal ayaa v o eda u sheegay in howlgalkan ay ku dhinteen ilaa iyo toban qof oo ay ku jiraan caruur hay-adda human right watch ayaa dhowaan soo warisay in maleeshiyada al-shabaab ay dadka miyiga degan xoog uga wadanayaan caruurta yaryar si ay askar ahaan ugu tababaraan dhinaca kalena ciidamada maraykanka waxay sheegeen in weerar dhinaca cirkaa oo ay fuliyeen ay ku dileen afar ka tirsan al-shabaab kadib markii ay bartilmaameedsadeen meel konton kilomitir waqooyi galbeed kaga beegan magaalada kismaayo taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa sheegay in weerarkaasi dad rayid ah aysan waxba ku noqon
golaha sanadka ee maraykanka ayaa wada dooda ku saabsan xeer ay soo ansixiyeen mudanayaasha aqalka hoose ee koongareska xeerkan ayaa u ogolaanaya in xukuumaddu ay hesho kharashka ay kusii shaqaynayso muddo bil ah golaha sanadka ayaa fursad u haysta in doodana ay soo afjaraan ka hor saqda dhexe caawa madaxweyne trump ayaa goor hore oo maanta jimcaha qirtay in codadka mudanayaasha dimuqraadiga ah loo baahan yahay madaxweynaha ayaa sidan ku sheegay boggiisa twitterka laakiin waxa uu sheegay in shuruudda ay dimuqraadiyiintu ku xidheen ansixinta xeerkan ee ku saabsan arrimaha soo galootiga uu keeni karo in la hakiyo shaqada xukuumadda safiirada afrika ee qaramada midoobey ayaa la kulmay safiirka maraykanka ee qaramada midoobey iyagoo kala hadla hadaladii la sheegay in madaxweyne donald trump uu ugu yeeray afrika wadamo bulaacad ah anatolia dong imba safiirka equatorial guinea u fadhiya qaramada midoobe ahna madaxa safiirada konton iyo afarta dal ee afrika ee qaramada midoobey ayaa sheegay in nika heli ay ka xumaatay sida hadalkaasi ay u dareemeen toddobaadkii hore ayaa safiirada afrika waxa ay ku sheegeen qoraal ay soo saareen in hadallada trump ee qaaradda ku tilmaamaya bulaacad ay tahay mid laga caroodo cunsuriyad iyo ajnabi nacaybna ah waxaana ay dalbadeen raaligelin laga bixiyo islamarkaana dib loola noqdo ereyadaasi dhowr diblomaasi oo kulankaasi ka qayb gala ayaa sheegay inay dalbadeen intii kulankaasi uu socday ay la yeesheen niki heli in trump uu fariin u diro hogaamiyaasha afrika marka ay kulan sanadeedkooda iskugu yimaadaan magaalada adisababa sideed iyo labaatanka ilaa sagaal iyo labaatanka bisha janawari waxaana uu sheegay in dooga imba in kulanka niki heli uu ahaa mid saaxiibtinimo oo si furan ay u wada hadleen
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka rex tillerson ayaa sheegay inuu rajaynayo inuu booqan doono safaaradda cusub ee maraykanka ee laga dhisay london hadalkan ayaa kusoo beegmayay iyada oo toddobaad ka hor uu madaxweynaha maraykanka donald trump uu diiday in uu ka qayb galo xafladii furitaanka dhismaha safaaradda cusub ee uu maraykanku ka dhistay halkaas tillerson ayaa lagu wadaa in uu axadda booqdo magaalada london taasi oo qayb ka ah safar sideed maalmood qaadan doona oo uu ku marayo qaaradda yurub
halka warkaasi aad kala socotaana waa v o a washington sida aad warkaba ku maqlayseen mas-uuliyiinta soomaaliya waxay sheegeen in ciidamada dowladda ay howlgal kusoo badbaadiyeen soddon iyo laba caruura oo u qafalnaa ururka al-shabaab kuwaasoo lagu tababarayay iskuul ku yaala gobolka shabeellaha dhexe haddaba waxaan arrimahaasi qadka telefoonka uga wareystay mid ka mida dadka deegaanka oo howlgalkan uu ka dhacay oo codsaday inaan magaciisa la sheegin
baarhii sagaalkii saacan rasaasta maqalnay oo dadka deegaanka ay rasaasta ay maqleen iyadoo aan la ogeyn ciidamadaas waxay yihiin aan la ogeyn aan la garanaynin oo wakti saqdhaxa ay tahay haye mar marka ciidamadii waxay sameeyeen kule taba meeshii meel waxaa ku tiili meesha oo bara waxaa ku aali meesha oo dugsiyeeda ku yili oo macada ku aali oy nimankan shabaabka ay ilmo iyo wax noocaasi ay ku aruursan jireen haye marka meeshii aan soo weeraray ilmihii meeshii haa meeshii ay ku leetaba soo bartilmaameysadeen marka saasay waxa u dhaceen meeshii ilmihii rasaasta markii lagu furay shan cunug camala ku dhimatay macalinkii meesha macalin markaas ka ahay iyo shan ilaalidiisa ani meeshii ku geeriyoodana eykani ku dhinteen ilmihiina saakii waa berigii meesha laga rartay eykani iyo ko indhaa laga xirxiray
haye ilmaha da-dooda ilaa iyo imise jirey ahaayeen
walaaley ilmaha da-doodu waa sideed iyo toban sano jir ilaa toban sano ilaa sagaal sano taasay udhexeeyaan marka meesha ma waxay ahayd xero ciidan mise meel wax lagu baray ahaayeen mise meel lagu tababaro oo sida ciidanka loogu tababaray ahayd meesha walaaley meesha meesha meel sida waxbarasho camal ay ahayd laakiin kama mareen qaybtan ciidana tababarka kama mareen waxaadhan dadkan waa isku bixiyaan meesha meel qaabkaas ilmaha ika shaksi ahaan danihii ay kaleeyihiin ay ka fushadaan ay ahayd ilmahana ilmo lasoo qasbiyo waalidkood xoog looga soo qaadiy ahaayeen
adinka saaka haddii aad tihiin dadka deegaanka maxaa aragteen meeqa qofaa aragteen oo ka mida dhallinyaradaas ama caruurtaas
caruurta afar cunugoo kamid ah oo la yaqaana oo deegaanka ah meesha ku dhimatay oo qaar xataa dad nabadoona ay dhaleen marka saasay wax u jiraan meeqa jiray ahaayeen kuwa dhinta oo meydkooda aa aragteen
kuwo dhintay saddex iyo toban sano jir afar iyo toban sano jir sagaal sano jir saas waa caruur aada iskaga yaryar waa aan waaweyneyn waa haye marka waxaa la sheegay in qoladii meesha joogto xerada joogta ay iska caabin sameeyeen ma jirtaa taas waa waxaa keenay iska caabinta shantii ruuxoo ilaalada ahayd iyo macalinkii meeshii ay joogeen ee waxaa sheer ka dhaceen wax kaloo hadda weynoo meesha ka dhacay ma jirin kastaas yaroo xerada looga imaano dugsiga looga imaada la ahayd waxaan kale markii kale wax iska hor imaada inta meeloo kale ay soo mareen ciidamada amba ay gaareen wax ka dhacay ma jirin
marka markii ugu dambeynaya waxaa meesha la wareega ciidamadii kumaandooska ee dowladda
ha
n haddii aan dib ugu noqono meeshani waxaa sheegtay in caruur laysugu keeni jiray oo lagu tababari jiray caruurta marka ma deegaankan bisaa laga keeni jiray mise deegaano kalea laga soo wadi jiray oo meesha waa laysugu keeni jiray
caruurta waxay u badan yihiin hadda khaasatahaan wax hadda ay iika kusoo darsadeen ama meelo kale ka yimid ma naqaana balse inta hadda meesha ay ka aruuriyeen meeshaay geeyeen deegaankii iyo meelahaas wixii ka dhadhowoo dhan meeshay ku aruursan jireen taasay wax u jiraan walaal
haye dadka deegaanka haddii aad tihiin sidee u aragtaan howlgalka
wallahi howlgalkan waa aragnaa kuleetaba anaga dadkii deegaankani waa nahay maadaama dadkii deegaankani aan nahay meeshana maamul aaska tili oo maamul hore aad usii joogay haddana dagaal aas ka dhacay nimankaas niman dadka qasba oo aada u dhib badan maadaama ay iska ahaayeen oo ilmahaas badda ilmo raali laga yahay aysi ahayn marka kuleeta wixii way dhaceen anakana waa mid aad aan ula yaabanahay meeshii meel colaad ay ka muuqato dadkii aaday u cabsi qabaan meesha firfircoonin kama muuqato waa meel dadkeeda cabsi ay ka muuqato albaabada isku tuma yaa jooga hadda marka magaalada hadda magaaladan dadkii deegaanka kusoo naqday kuleetaba meeshii dhibkii ka dhacay iyo wixii iska wareysanaya cid hadda kusoo laabata ma jirta ayaga ka dhadhow xataa hadda wax joogo hadda ku sugan oo aan sheegi karo ma jirta saasay wax u jiraan
kaasi waxa uu ahaa mid ka mida dadka degan deegaan ku yaala gobolka shabeellaha dhexe oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda federaalka ay weerar ku qaadeen kaasoo lagu soo furtay soddon iyo laba caruura oo ururka al-shabaab ay tababarayeen
halkaad degeysaa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a maxkamadda sare dalka kenya ayaa si kumeel gaara u hor istaagtay inuu dhaqan galo go-aankii baabuurta waaweyn ee basaska looga mamnuucay inay habeenkii safarada dhaadheer ee magaalooyinka galaan warbixintan waxaa nairobi kasoo dirtay wariyaha v o eda maryan maxamuud qalanjo
maxkamadda ayaa ku amartay laanta booliiska wadooyinka inaysan dhaqangelin go-aankii gaadiidka safarada dhaadheer ee habeenkii looga mamnuucay bishii hore inta ay soo dhammaanayso dacwadda ka dhanka ah ee maxkamadda hor taala rakaabka iyo gawaarida safaradaasi ee go-aankaasi horey u saameysay ayaa aada u soo dhoweeyey amarka maxkamadda sare iyaka oo sheegay in culays weyn ay ka qaaday laakiin qaarkood ayaa doonaya in lagu sii adkeeyo in guud ahaanba dalka laga mamnuuco in safarada dhaadheer ay aadaan baabuurta sababtuna waxa weeye iyagoo oo khayrul mas-uuliyiin ku sheegay darawallada oo habeenkii inta ay isticmaalaan waxyaaba maanka dooriya markaasi ay sabab u tahay inay shilalku bataan haashim shariif maxamed aa la yidhaahaa marka aniga waxaan leeyahay fikradeyda maxkamadda ay fasaxday baabuurtaas way ku saxan tahay waayo dhib badan baa maaragtay intaan hadda la xiray baabuurta ayaan la kulannay alaabo badan oo dirsan jirnay aa naga xayarmay dad badan oo safri jiray maaragtay loojimaa jiifo marka dhib baan ku qabnaay way ku saxsantaan dhihi lahay adi labadaba isku mid waaya qadar ilaahay lama gefo habeen iyo maalin isku mid waayaan dhihi lahay aniga
aniga waxaa la yidhaha magacayga maxamuud maxamed sheekh maxamuud kubara waxaan ka ahaa darawal waqti dheer waddankan kenya waxaan soo jeedin lahaa in gawaarida aan la fasixin in ay habeen socdaan haddii aan loo helin wax darawal ah oo mas-uul ah oo ka bixi kara shaqadaas oo mas-uul shaqadaas ka bixi kara darawaliintu waxay u bateen niman daroogada aada u isticmaala qamriga caba xashiishka caba khayru mas-uul ah oo dadka ay wadaan aan ka fakereen waqti ku xisaabtamaay
maxkamadda waxaa horyaala dacwad ka dhana amarkii hore ee joojinta oo looga gol lahaa hoos in loogu dhigo shilalka gawaarida safarada dhaadheer gala oo aad u soo badanayay bilihii dambe bishii hore koob iyo soddonkeedii ayaa guddiga la kala diray ee n t s a waxa ay soo saareen amar ay gawaarida magaalooyinka dhaadheer iskala kala goosha ay ku soo rogeen kaasi oo ku aadanaa in aanay habeenkii safri karin baabuuro dhowra oo la qabtay iyaka oo habeen safraya gobolada qaar ayaa markaasi la xirxiray wadayaashii gawaarida ayaana maxkamada markii dambe sii daayeen maadaama oo sharciga dalka aanu mamnuucaynin in habeenka la safro maryan maxamuud bare v o a nairobi
jamco wanaagsan meelbo aad naga dhegaysanaysaan magaalada jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey shirkii saddex iyo labaatanaad ee ururka i s a f ama isaaf oo ah urur ay leeyihiin ciidanka heeganka ah ee bariga afrika dowladda soomaaliya ayaana ka qaybgelin shirkan sanadkan lamana oga sababta maqnaanshiyahooda ramadaan muuse ayaa warbixintan nooga soo diray arintaas
shirkan oo socday shan cisho waxaa bilaabay gudiyada farsamo ee tobanka dal ee bariga afrika ee ku bahoobay ururka isaf iyadoo uu ku xigay shir ay ku kulmeen taliyayaasha sare ciidamada dalalkaasi kadibna ay soo gebagabeeyeen qaar ka mida wasiirada gaashaandhigga iyo wakiilo matelay wasaaradaha difaaca ee wadamada bariga afrika dowladda soomaaliya oo xubin ka ah ururkan caadiyanna ka qaybgeli jirtay howlaha shirarkan ayaan markan u soo dirin wax wafdiya oo ka qaybgala shirkan isaf iyadoo mas-uuliyiinta ururkan ay ka inay wax jawaaba ka bixiyaan sababaha soomaaliya uga maqnaatay doorkan ka qaybgalka shirkan isaf inkastoo ururka isaf uu ka kooban yahay milatari haddana waxaa hogaamiya xoghayn rayida oo ay ka wada tirsan yihiin dalalka bariga afrika agaasimaha guud ee ururka isaf doctor cabdilaahi cumar buux ayaa marka hore iiga waramay waxyaabaha ay xoogga saareen shirkani waxaan ka hadlayna waxa weeyin ekonomigii waxaan ka hadlayna waxa weeyin budjetkii waxaan ka hadlaynoo kale waxa weeyin wixii aan shaqo soo qabanay inta xilka la la ii saaray oo iyadu iminka sagaal bilood ay ku dhowdahay inaan wixii aan waxayna aan miisaamno waa maskaxgal oo la eego halkii aan joogno halkaan ka niminay halkaan joogno iyo halkaan ku soconno agaasime ciidamadan unsiya haddaba ay u howlgalaan maxaa la sugayaa waa muhiim horta in dadku ay fahmaan si wax loo fuliyo waa in horta dadkii lasoo tababaro ay khabradii la yimaadaan waynan ahayn waxba ma qabsan karayno way maanta way kobocday afar iyo toban sannadood bay jirtaa eastern africa standby force way bislaadeen waxaanu gaanay labadii kun iyo afartoba- afar iyo tobankii waxa la yidhaahdo full operation capabilities howlgalka yaan gaanay saddex sannadood dabadeed waa annaka ilaahay nagu asturay exerciis weyn waxaynay maanta su'aal baa taal ma exerciis unbaan ku jirnaa mise waa haddee toole waan dhaadhacnaa ururkani aan imika waxaynay su'aalada waa la isweydiiyey ilaahayna uu nagu asturay waxaana la qirtay in haddee toole kor aan usii kicinno oon dhaqaaqno halkaad u socotaan waa halkee marka waad isla soo qaadeen waad ka wada hadasheen marka maxaad nooga taaban kartaa meelihii mudnaanta koowaad aad siinaysaan oo laisleeyahay halkaa dhibaata ka jirtay waa lays odhan karaa in lagu baxo Ah, su-aasha waa su-aal horta adag een, waana diblomaasi inaan laga wala faahfaahiyana ma qurux badna waxyaalaha muhiimkeensi aan taaban karayo ee ugu yar waxa weeyin in een, observer election aan noqono oo la waxeeyo wax la yidhaahdo panel of the wise intuuna buuqu dhicin tobanka wadan dad aaqila oo miisaam leh in laga soo doorto ah, meeshay dhibaata jirto loo diro ay ka hadlaan ay qaboojiyaan dhibaatadu intayna dhicin baa horta la galaa een, taa waa fikrad fikradaha kale ee badanee jira waxa weeyin ah sidaan iminkaba ugu dhuftay een, ah, carabka wixii electionka inaan anaku aan garanno au baa iminka gasha oo la tago oo lasoo eego waxa kale dhici karta inay noqoto mediation oo waa panel of the wise bay na galaysaa dhexdhexaadiistii bay galaysaa Een, waan diidayaa inaan gobol cadaana wadan cadaana carabka ku dhufto diplomatic problem bay keeni kartaa laakiin waxaa xilliga laysku raaco haddii toole amar unbaan sugaynaa oon xilligaa ku dhaqaaqno cabdirashiid maxamed cali oo loo yaqaan cabdirashiid jocfe oo ah wakiilka isaf u qaabilsan midowda afrika ayaa ii sheegay qaabka ay u howlgelayaan ciidamadan isaf ee bariga afrika haddii rijinka ama qaaradda ay ka soo baxdo waxuun colaad ah in ay ku- awood u leeyihiin dhan walbaba inay galaan waddan iyaga oo ka amar qaadanaya lana socodsiinaya peace and security councilka african unionka sidaa darteed waxaa la diyaarinayaa inay noqdaan fully capable hadda waxay yihiin fully capable operational ilaa iyo 2014 way yihiin laakiin weli waxaa la rabaa saddexda heer inay standardkoodu isa soo- isa soo gaaro waxaana ku rajo weynahay mustaqbalka wixii rijinka ka yimaada oo ah colaad inay noqdaan kuwii kala iyagu oo wax ka qabto ta soomaaliya maxaa laga yeelayaa ilaan waa loogii amisom weli kuma guulaysan shabaab baa weli weeraradoodii wada nabadgelyadu ma wanaagsana soomaaliya xooggan iminkaad ka hadlaysaan ee isaf ayaa jira soo gacan maha inay siiyaan amisom maxaa lala sugayaa iyaga Een, soomaaliya sidaad og tahay african unionka waxaan uga mahad celinaynaa infact dadaalka weyn ay ka galeen soo celinta soomaaliya inay dib ugu noqoto run ahaantii qayb weyn ayay ka qaateen african unionku iyo rijinkuba ciidamadu waxay u badan yihiin rijinka inay soomaaliya nabad noqoto sida aad sheegtay lama gaarin in la dhammeeyo al-shabaab laakiin dowladda soomaaliya waxaa intaa loo tarangelinaya ciidamo si ay ayagu awood ugu helaan inay la wareegaan mas-uuliyadda amni ee dalkooda kana saaraan sidaa darteed arrintaasi waxa weye rijinka iyo dowladda soomaaliyaba waxay ka wada shaqaynayaan sidii ciidanka soomaaliyana u u noqon lahaa mid la wareega awoodda soomaaliyana iyada oo aan ciidankeedu la wareegin mas-uuliyadda inay kontaroosho amnigeedao dhan ciidamada african unionka iyo kuwa rijinku midna kama baxayo soomaaliya korneyl cali aadan oo loo yaqaan cali xaamuud ayaan weydiiyey in ciidamadan diyaarsan ay u taagan yihiin inay helaan go'aan siyaasadeed si ay u howlgalaan go'aan siyaasadeedna way u baahan yihiin een, een, ciidankan la diyaariyey waxaad ogaatiin inuu hoos yimaado ururka afrika go'aan siyaasadeed waxa waa- waa- waa waa hawl dheer weeyaan Eh, dadku sibay u fahmayaan ciidamadu waa ciidamo iska jira oo nin iyo dowladdiisii wada joogo marka loo baahan yahay inuu isku yimaado iminka ahaan eh, murtidu waxa weeye wax degdega oo maanta qaaradan een, afrika marka la yidhaaho ha- khaasatanna een, bariga afrika to aan soomaaliya ahayn arrinkan soomaaliya taagan maaha inay tu kaloo iminka na soo food saartay ma jirto wax degdega mar waxaa jirtaa lasoo hadal qaaday burundi lasoo hadal qaaday laakiin een, een, la- laguma dhaqaaqin waxaana loogu dhaqaaqi waayey een, isfaham baa yimid een, ina si kale eh, arrintaasi loo dhigo marka wax horjoogaa ma jiraan ciidanku waa diyaar weeyaan inay howlgali karaanna waa diyaar bay u yihiin rabadaan muuse v o a jibuuti
kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa noo diyaariyay oo noola socodsiinaya xuseen barre aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxaa u buuxsamaya sannadkii ugu horreeyey ee uu talada maraykanka hayey madaxweyne trump ayaa sannadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saamayn ku yeeshay gudaha maraykanka iyo guud ahaan caalamka waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey haddaba sidee ayuu u muuqdaa sannadkii ugu horreeyey ee uu donald trump talada maraykanka hayey waa mowduuca ay faaqiidaaddeenna toddobaadkani ku saabsan tahay marka horese aan ka codsado cabdixakiim shirwac inuu inoo soo koobo warbixin ku saabsan saamaynta uu madaxweyne trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sannadkii uu talada hayey madaxweynaha maraykanka ayaa muddadii sannadka ahayd ee u hayay talada maraykanka waxa uu saamayn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan maraykanka oo ah mid ka mida quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saamayn ku leh dunida madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda gaar ahaana faragelinta militari ee bariga dhexe
waxaannu ilaayo hadda ku bixinay bariga dhexe lix trilyan oo doolar lacagtaasi laba jeer ayay dalkan maraykanka dhisi kartaa laakiin waxaa jira in intii uu joogay madaxweyne trump ay sare u kacday tirada askarta maraykanka ee jooga bariga dhexe iyo waqooyiga afrika waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqaymaha ay ciidamada maraykanku ka geysanayaan gaar ahaan siiriya iyo ciraaq sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa korodhay gaar ahaan soomaaliya yeman bakistan iyo liibiya sida ay ku warramayso jasica burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick uh, of, in strikes in these countries was largely a part of uh, parts of both countries being declared areas of active.
weerarada lala beegsanaya yeman waa ay saddex jibbaarmeen kuwa soomaaliyana waa laba jibbaarmeen waxaana sabab u ah iyadoo qaybo ka mida dalalkaasi loo aqoonsaday meelo halis ah kasokow saamaynta siyaasadeed ee madaxweyne trump waxaa jira hadallo ka soo yeedhay oo si weyn u qabsaday warbaahinta waxaana ugu dambaysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyey inuu afrika iyo hayti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo maraykanka aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim shirwax oo warbixintan inala socodsiinaya waxaanaad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah murshid baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee muqdisho ku jira xasan xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda waxaana khadka telefoonka ee dalka sacuudiga gaar ahaan caasimadda riyaad ku jira maxamed cali biixi oo ah suxufi ku nool dalkaasi waxaanan ugu horreyn weydiinayaa murshid baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda donald trump sannadkan uu xilka hayey dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyad shaksiyadda madaxweynaha oo kale yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco laakiin markaas aan fiirino sawirka guud markaanu eegno ka xisbi ahaan anagu ilaa hadda waxaan ku qaracsannahay in uu noo dhaamo inuu isagu meesha joogo inta ay joogi lahayd haweeneydii helada clinton ee laga guulaystay marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha maraykanka oo kale sida in maxaakiimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeka loo yaqaano kuwaasoo joogi doona ilaa soddon afartan sano inta isagoo xilka markuu ka dhaca kadib yani oo siyaasadda sheebgaran doona maraykanka afartanka sane generationka soo socda marka anagu long term pictureka markaanu fiirino waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo waxaanu aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuuriga uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa saddexa sano soo socota waa tahay murshid saad ka warqabtid maraykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyahy siyaasadda caalamka marka inta sanadkaasi uu madaxweyne donald trump joogo maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka siyaasadda caalamka laba arrimood oo haddii aan laba ukala qaado mid waxaa jirta inuu dibagurasho ay dowladda maraykanka ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka anigu ka shaksi ahaan arrintaa ma aaminsana xisbiga jamhuuriga saad u ogtahay waa waa dad badan oo isu tegay oo yani siyaasado yani xagga arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistayaal yihiin qaarna ay aaminsan yihiin intervention in lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo anu marka waxaan ku jiraa wengiga ada qeybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha maraykanka amase yani national securityga maraykanka markuu khatar galo ama ay noqoto danaha maraykanka ee caalamiga ah ee yani sida arrimaha bariga dhexe oo kale arrimaha africa arrimaha asia sida north korea oo kale laakiin madaxweynahan wuxuu aaminsan yahay haddayna dan ugu jirin maraykanka si xagga dhaqaaluhu ka ega isagu taasoon anigu aana ku raacsanayn laakiin haddayna xag dhaqaale ahaan ayna dan ugu jirin in maraykankuuna firgelin ku sameyn meel laba caalamka laakiin waxaan aaminsanahay hadda isagoo xagga siyaasadda arrimaha dibadda in fashil weyn uu ka dhacay intii sanadkii uu madaxweynuhu maraykanka uu yani donald trump hayay siyaasadiisuna ayn ahayn tii rasmiga ahayd ee lagu yaqaanay sida traditionalka ah xisbiga jamhuuriga ayn ahayn waad mahadsan tahay haatan aan su-aasha u gudbiyo xasan xundubey oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda falanqeeya oo ku sugan magaalada muqdisho xasan sanadkaasiu trump xilka hayay sidee kugu muuqataa runtii madaxweynaha maraykanku sidii marka hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab lahoon la filayn oo marka loo fiiriyo haweenaydii tartankan kula jirtay hillary clinton oo siyaasadda muddo dheer kusoo jirtay ama ha noqoto ha toos ha u maamusho markay arrimaha dibadda joogtay ama senatorka markay ahayd ama marka ay xataa ay aheeday haweeneyda koobaad ay ka aheeday marka loo fiiriyo marka isaga wuxuu ku yimiday si allama filaan ah oo ma aha nin lagu yaqiina siyaasadda jarjarooyinkeeda kala duwan soo mara ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oon la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha maraykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha maraykanka waxaa ka dhacaayo waxaa runtii inta badan loo helay systemka maraykanka oo ajeg imbalance waxay dhahaan amase in in in in awooddu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin aan lagu fakaday sida tii ku saabsaneed maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo uu ku tallaabsaday waxaa ka hortegay nidaamka maraykanka oo aan ogoleyn qof hal qof inuu xarigga la boodo tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay wixii ka dhacay heshiiskii hubka nucleerka ee kusa ay wada galeen lix dowladood iyo iyo ay wada galeen iran oo kan waa in laga noqdo uu soo saaray waxay kamid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xooga badan keenay oo xataa yurub iyo isaga kala fogaadeen iyo maraykanku yurub dadkii ugu dhawaayo xataa ingiriiska ay kamid tahay way isku dhaceen prime ministerka ingiriiska iyo isaga xiriirkiisu iskuma fiicna taas marka kala jab waxyaal yurub ay keentay jarmalka iyo faransiiskuna way kasii fog yihiin waxay kasii ayaguna sidoo kaleeto waxay ingiriiskaba kasii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arrintaas in dib loo celiyo waxaa kaloo ka marka taas waxay abuurta colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiiba inuu uga gudbo waxaa kaloo labaysan tan ka dhacday sacuudi carabiya oo isaguna golofkii iyo gacanka cad gacankan khaliijka ku kala qaybsama isaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale waxau ku sadexeeyey arrinta qudus oo ayaduna muran kale kale muran xoog la dhalisay ad ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arrin aan lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo maraykana ay ballan qaadi jireen in qudus safaaradda ay urari doonaan ayna u aqoonsan doonaan inay tahay caasimadda dowladda israa'iil on ka murun lahayn haddana mar walba laguma dhaqaaqi karin oo waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markay yimaada aan la fulin karin ay ahaan jirtay waxaa kaloo iyaduna lamid a xataa suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga gurtay awoodda ruushka iyo ay iskusii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii isaga ay ahaayeen maraykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaanbuurta oo yurub kamid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa mexico oo dowladda maraykanka diris la ah ilaa north korea oo arrinteedana aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo north korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga korea waxa ka dhex jira waa asia iyo iyo iyo maraykan iyo yurub iyo meel kasta waxa waaye mushkiladda mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadamku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega ah waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbedel tartiib tartiib oo la qorsheeyey ay u baahan tahay marka waxyaaba badan oo la qorsheyn oo degdeg ah oo laga oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh waa ta waad mahadsan tahay aan u wareejiyey su-aasha maxamed cali biixi oo isagu ah suxufi ka howlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faahfaahisaa dunida islaamka sidee loogu arkay sanadkaa uu madaxweyne trump talada hayay trump dee marka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaksi ka duwan gebi ahaanba madaxdii soo martay aqalka cad ee maraykanka waxaynu ka hadlaynaa shaksi ku caanbaxay muran dhalin shaksi ku caanbaxay waxyaabo inta badan dadku ay ka anfariiraan oo aan xiriirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka maraykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo la og yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli tiran yihiin marka waa shaksiyad caynkaasa waxyaabaha marka laga laga hadlo caalam caalamka islaamka ka khuseeya waxay la tahay waxyaabo badan baa de horta waxyaabihii ugu badnaa ee ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxayn arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay toos taabanayeen wuxuuna trump waxyaabihii ugu horreysay dee ku mashquulayba waxay ahayd markuu yimid ba inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa uu u eegayey caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii dee la xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaksi si gooniya ufaquuqa dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka duldhiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb gooni ah ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ma wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee u ahaa talayaasha ee iminka ay ku socdaan ay ku socdaan baadhitaanka ninka steve bannon oo kale la yidhahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cunaqabateynta wadamada islaamka la saarayo ee laga joojinay maraykanka oo kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo go'do ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadkaa wuxuu dhaliyey waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka ana si gooniya u taabanayay waxyaabahu caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oynu ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo fahan khaldan oo isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ulaka ah wadamada islaamka intuu trump joogay ka soo gaadhay oo arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta qudus oo kale ay ugu weyn tahay waad mahadsan tahay maxamed cali bixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay u riyaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasaddaasi inay sii socon karto horta taa intaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynaya trump oo kale waa run walaaladaisay sheegeen laakiin waxaan kaloo markhaatima doonta oo u baahan in la xuso dadka khaliijka degan ee wadamada islaamka iyagaa isbahdilay ee maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana dee tiisabdaryaalaha tu kale ku dalaaleedi boqortooyooyin yaryar oon cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada sacuudiga ay ka dambeysay way kula ay xataa qayb ka ahayd trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qoonsadaan caasimadda mataqaana israa'iil marka yaan eedu kli keliya la saarin trump ee eedda ha la saaro boqo boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamka haystee horumarkana u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qayb ka ah baan dhihi karaa anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa dadkiisa danahooduna ka shaqaynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah dadkiisa yacni maadaamaay doorteen qaybtan ma sii shaqayn kartaa dabcan de isaga u shaqaynaysaa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa ka mid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codayn jiray baa doortay isaga hadda oo kusoo baxay oon la filayn inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filayn dabcan lama filanin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yacni xoogaa cadaawad soo jirtay oo xoogaa iyar cusurnimada cusurnimana ayna ka maqneen ayaa ku jirtay dadka door dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yacni codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa ma anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhani waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani maraykan baa usoo baxay maraykan buu u shaqaynayaa danahoodu sax iyo khalad buu u wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tushadaan aniguan aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin trump inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka bremiska su-aasha arrintu meesha ay ka qurusan tahay waa halkaa weeyaan anigu in nin yani inuu ninna nin kale lo- looga sugo inuu ilaaliyo dinihiisa waa khalad wey waa tahay waad mahadsantahay murshid baaruud Een, xasan xundube waad maqlaysay ee dooda ee, murshid baaruud sideed u aragtaa horta marka hore waxaan rabaa inaan usheego walaalkay murshid adduunkani kalama baxo oo maraykanku waxaa loo arkaa inuu yahay dowladda adduunka ugu weyn maanta tallaabooyinka uu qaadayana cid kasta oo dunida joogta way ku xisaabtamaysaa qalad kasta oo uu galana lamid maaha qaladaadka kale taas waa mid qodobka labaad haddana mar mar dhoweed marka aan hadlayna kumaanaan dirin in xataa dowlado ay u badan yihiin muslimiinta oo yidhi wadanka waan ka mamnuucaya inay yimaadaan ay taasina waxa macnaheedu waxa waaye maraykanku ma- wuxuu ku leeyahay saldhigyo waaweyn ayuu ku leeyahay wadamada islaamka oo ay kamid tahay haddeer eh, qatar oo kaleeto saldhig weyn buu ku leeyahay waa la ogyahay jabuuti saldhig buu ku leeyahay iyo meelo fara badan oo kaleeto lama kala gaaro bad badahana wax meel walbaba waa sabeynayaan saldhigyadiisu lama kala maarmo oo waa la isu baahan yahay taa marka waxa weeye maraykanku inuu iska hadduu iska rabo inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay danihi aan ka lahaa dunida kale anigu waan ka maarmay marka isaguna waa dhigi karaa anaha layga maarmo iyaduna mafil ma filaya inay soconaysa adduunka maanta jira laakiin waa laysu baahan yahay oo b- waxaana ognahay maraykanka waxa dhisay oo horumariyey oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay kamid tahay eh, apple iyo ay kamid yihiin iyo eh, muxuu ahay google iyo kusii dar muxuu ahay microsoft iyo kusii dar coca cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisaya qurxinaya dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen madaxweyne obama socdaal ku yimid baa madax ka noqday oo aabihii meesha yimiday maraykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraami jiray waxay ahaayeen qaxootiyada caqliga leh ee dibadda ka imaanaya ee dhaqaalaha iyo maskaxda maal iyo maskax wata ayaa maraykanka horumariyay waxa uu ku faanay ku faanay ahayd laakiin dib u gurashada hadda uu maraykanku sameynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee valuega ama qiim qiimaha uu ku lahaay wixii qiimaha uu ku lahaay inuu weynaya saa loo arkaa tan qudus markaan usoo gudbo qudus carabtaa hadduu hoos kala showray oo hoos wax laysugu sheegay si mugdiya waa gaar laakiin asagaa lasoo cad asagaa sheegay asagaa ku dhawaaqay wixii carabta uu mugdi kula showray oo kula hadlay taas wax anaga naga gala ma- ma- ma- dadka dadweynaha waxba kama gelin waxba kama oga xogtaas waxa waaye waa xog hoos laysugu sheego miiska hoostiisa la mariyey laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax uu asagu ku dhawaaqay waaye waxaana aaminsanahay inuuna sii wadi karin siyaasadaha uu ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah maraykanku wuxuu leeyahay dad aqoon-yahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaano strategic eh, eh, institutionska loo yaqaano r- dadkaas oo dhan waxay dib usii u jaangoy doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan hadduu jaangooyadaas la qabsa waana anu waxay ila tahay afarta kale afarta markuu dhamaystay inuu afarta kale soo naqli doonin marka ma fili karo inuu sii wadi doono Waa ta- arrintaa inuu sii wadi karaa ma ma- waad mahadsan tahay haddana aan u gudbiyo su-aasha maxamed cali biixi oo ku sugan magaalada riyaad Een, maxamed bal waxaad nooga warantaa haddaynu eegno qaaradda africa oo aynu weliba ku horeyno soomaaliya muxuu ka qabtay soomaaliya madaxweyne trump intii uu talada hayay maxayse tahay siyaasadiisa ku aadan soomaaliya xuseen horta in yar baan dib kaga noqonaya arrintaa murshid sheegay waa runtii waa arrin arrintuu sheegay waa arrin saxa weeyaan waxa weeyaan dad baa markii la- isaga la dooranayeyba u sacbinayey oo wadamadan islaamka sheeganaya ka mid ah wadamadan carabta ee uu uu- uu soo qaaday ka mid ah kuwaasaa markii horeba heshiiskula ahaa oo iyagu doonayey inay isku shushubtaan trump oo arrimo badan oo islaamka wada oo qadiyadaha islaamka asaasiga u ah taabanayay marka de waxyaaba dee loola tegay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahanay adigana waxaa doonayso oo xataa buuggii uu ninku qoray eh, cadhada iyo maaragtay eh, ninkii buugga qoray eh, ku- waxyaabaha ka buuxay waxaa kamid ahaa waxyaaba caynkaas oo kale ah oo wadamada carabta waxa ay trump ula tegeena marka waa runtii way jirtaa arrintaas Eh, dhinacan kale ee africa ah, ah, wuxuu aaminsanyay falsafadihiisa trump de waxaa kamid a horta waa nin hantigoosad ah hantigosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan em, em, mudnaanta koobaad inuu maraykan leeyahay laakiin waxaa ka maqan maraykanku inuu yahay wadan em, leh xidhiidho badan wadan eh, leh em, waxaan la yidhaahdo heshiisya fara badan oo adduunka oo uu ku khasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh marka waxaasoo dhan baa ammaankiisa ka maqan marka africa oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaallo oo saynta dambe adduunka markii horeba dee kaga kaalay uma malaynayo wax weyn ninkan aaminsan maslaxada koowaad maraykan baa leh oo wadamadii quwadaha waaweynaa doonaya in uu ka saaro meelaha kale uu yidhaahdo maraykan mooyaane cid kaleo noola noolaanaysa sida u fikiraya maanta ma jirto ilaa ma aha inuu africa wax usoo wado marka uma malaynayo wax weyn africa ka saayso ayaadii u dambeysay wadamadii aflagaadeynayay africa kamid ahayd ee cadhada badani ay ka dhalatay marka uma malaynayo wax africa taraam usoo wado oo ay ka dheefayaan inuu jiro haba yaraan waa tahay aan haddana fursadda siiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalkan maraykanka murshid waad maqlaysay doodihii xasan iyo maxamed cali bixiba ay ka dhawaajiyeen sidee adig kula muuqataa walaaladii si fiican bay u hadleen sidaan horeyna anigu aan usii afeestay yani siyaasadda arrimaha dibadda oo anigii bilowgii ilaacadda aan ka sheegay in mataqaanaa fashil badan uu naga soo gaadhay oo ah qeybta anigu sida traditionalka xisbiga jamhuuriga ee siyaasaddii caalamka in wax lala wadaago tala lagu darsado danaha maraykan iyo ka kala lamideeyo aan ayaan anagu aaminsanayn lakin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka maraykanka doorteed ma aaminsana walaalkiina waa runtiisu hadalka wadda ka dhawaajiyey qorshaha haba yeeraata ee strategic initiativekiisa next three years qaaradda africa way ka maqan tahay totally waxaa xataa xusid mudan ugu yaraan malaha labaatan wadan baan filaya ku dhawaad africa xataa weli inaan safiiro loo magacaabin isagoo u arka inaysan muhiim ahayn marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda maraykanka ee xagga africa waa markaan anigu aan leeyahay marka wadamada africa dabcan yes way fiican tahay in wada xidhiidh caalamka maraykanka ay ku tiirsanaadaan laakiin inay had iyo jeer lagu tiirsanaadaan waa khalad inay isku tashadaan baa ka fiican inay isku tiirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qaniya weeye wax soo saar ay bilaabaan ooy ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya maraykanka iyo taasaa iyaga hadda fursadda ugu fiican ee qaaradda afrika haysata waxa weeye maadaama uu trump saddexa sane soo socda uusan wax xataa ay caawamaada siinayn inay bal dib u fikiraan ooy damcaan inay isku dayaan inay wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan bal inay dadkooda ay wax usoo saari karaan anigu waa taladaan aaminsanahay walaaladeyna waan aaminsanayn inay arrintaa ila aaminsan yihiin waa tahay bal soomaaliya haddii aad ka dhawaajisid sidee tahay xaaladda soomaaliya iyo ajendaha halkey bay kaga jirtaa donald trump soomaaliya donald trump wuxuu awoodda siiyey saldhigga militariga jabuuti in ay tallaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature xilligii obama marka ay diyaaradaha maraykanku duqeynayaan meelo ka mid a meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga cad baa laga soo ansixin jiray hawshaa isagu hadda wuxuu u dhaligeedgareeyey jananada jooga jabuuti inay go-aanka iskood u qaadan karaan taasina waxaan dhihi karaa waa arrin dhabarjab ku ah siyaasadda transparencyga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta maraykanka marka taas lafteeda waxaan dhihi karaa waa siyaasad aada u guracan u foolxun oon lahayn accountability aan lahayn baan aaminsanahay anugu marka dhib buu ku haya arrimaha soomaaliya waad mahadsan tahay isla su-aashaasi aan weydiiyo xasan xundubey oo ku sugan magaalada muqdisho xasan waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa soomaaliya gudahaygii gaar ahaan caasimadda muqdisho sidee u arkaan dadweynaha soomaaliyeed siyaasadaha trump waxaan is leeyahay shacabku inta badan waxay waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aan fadhin runtii gilgil gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda laakiin waxaan isleeyahay oo aan korijo ka qabaa in isbedel uu imaan karo oo asaga laftiisu sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo uu arko qayladhaanta kasoo yeeraysa dibadda iyo gudaha gaar ahaan dibadda qayla qaylada kasoo yeeraysa iyo dareenka ka jira waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono laakiin dadku weli waa shoogsan yihiin waxa waaye hadeer tii u dambeysay uu bixinaye oo uu dhahay dawladaha qaar uu ku sheegay inay yihiin wax ma wax liita xataa culeyskeedu halkan uu soo gaaray oo ishaa lagu hayaa oo waxaa isha loogu hayaa si aan kuwa hore isha loogu hayn jirin marka welwel xoog lahaa ka jira gudaha runtii waad mahadsantahay xasan maxamed sidee bay soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan donald trump gaar ahaan dowladda soomaaliya wallahi arrinta soomaaliya dee arrinta soomaaliya wadamada aynu ka hadlanay o dhan boorka soomaaliya way ka duwan tahay trumpna waynaga sheegnay oo wuxuu aaminsan yahay maslaxadda maraykanku inay number one tahay oo xataa wadamadii ay iskulafada ahaayeen aanu u joojinayn soomaaliyana maanta waxaynu ognahay inuu dhibaata ka haysato sidii ay mar labaad cagaheeda ugu istaagi lahayd sidaa ay walaaladay sheegeen waxay la tahay soomaalida soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah taas anbayna soomaaliya ku kici kartaa mar labaad laakiin trump wax laga sugo iyo wax uu soomaali la odhan karo maanta waynu ognahay oo xisbiga dimuqraadiga intii joogay obama joogay oo ka siyaasad furfuran waxay soomaaliya de ka faa'iiday maynaan arag marka ninkana wuu kasii xag jiraa ila ma aha marka wax uu usoo wado oo ay ka dheefayaan oo soomaali ay haa ka odhanayso inay ka helayaan sida ay ragga kale akhyaartiba sheegeen arrinta soomaali bay ka go'daa iyada ayayna u dhikinaysaa arrinteedu iyada unbay inay wax ka qabato ay waajib ku tahay laakiin trump adduunkii oo dhan buu daaqadaha ka xigayo ilamaha inu soomaali markaa har bixin waa tahay waad mahadsantahay maxamed cali biixi ugu dambeynta aan weydiiyo murshid baaruud murshidow si aad ka warqabtid gudaha maraykanka waxaa saameyn weyn ku yeeshay madaxweyne donald trump iyo maamulkiisa muddada sanadka uu hayay dembi baarista socota ee ku saabsan faragelinta ay ruushku sameeyeen ee laga shaki qabo in ay farageliyeen doorashada maraykanka arrintaasi saameyn intee lag bay mustaqbalka siyaasadeed ee madaxweyne donald trump iyo maamulkiisa ku yeelan kartaa waa culayska ugu badan ee saaran iyo shakiga ugu badan isaga hadda haya iyo dhibaatada ugu badan oo habeenkii markuu seexanayo ka walwalo waa in ninka dembi baaraha ah ee loo xil saaray ee robert muller la yidhaahdo uu soo marka uu dhammaadka gaadho baaritaankiisa uu soo caddeeyo in russia hawshan ay ka dambeysay marka haddii taasi dhacdo yacni siyaasaddan waxay noqon xisbiga jamhuuriga o dhan way gelgeli doontaa isagana dhib weyn bay ku keeni doontaa doorashadiisa labaadna way dabcan halis weyn ba halis maaha yani way way ka takhalusi doontaa marka waxaa arrintaas waa arrinta ugu weyn ee uu aad iyo aad madaxweynuhu uga walwalo taa marka laga taga laakiin arrimaha gudaha annagoo ka xisbi ahaan runtii ilaa iyo hadda sidaan hore u sheegay jaj jaajajka amase xaakimnada uu magacaabayo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generationka soo socda oo ad ogtihiin marka nin qaadi aba jaja la magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu oo dee marka nin jamhuuriya la magacaabayo ku dimuqraadiya wa ka way kala duwan yihiin xagga dhaqaalaha waa mataqaanaa yani canshuuraadka hadda iyo qaab qaabka yani sharciyada la baaskareeyey haddana sharciyo kaloo lasoo wado oo dib u dhis lagu sameynaya maraykanka brijyada wadooyinka eerboryada dib loo dhisay haddii ay hirgasho waxyaabaha haddii laga eego waa laga faa'iidi karaa khaladaad badan oo kale waa iska jiraan laakiin annagu hadda waxaan is leenahay saddexda sane ee soo soc waa xisbiga jamhuuriga soo ufikirayaan ragga waaweyn markaad wax weydiiso eed la sheekaysato saddexda sane ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iidaysto ah in waxyaabaha uu jandayaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonaya in la lamidgareeyo oo la yareeyana dhibka ummadda u keensan kara taasna ay ay aada ugu fajigo yihiin
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb qaatay murshad baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan maraykanka iyo sidoo kale xasan xundubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo maxamed cali biixi oo ah suxufi ku nool dalka sacuudiga tan iyo kulanti dambe waxaannu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkii faaqidaada toddobaadka iyo xuseen barre aadan aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana waa v o a washington
hay-adda amnesty international ayaa soo bandhigtay muuqaalo satalayd ah oo muujinaya burburin lagu sameeyey xarun ay ku nool yihiin barakacyaal oo ku taalay duleedka muqdisho nuur bukhaari ayaa warbixintan soo akhriyey mahadsanid xuseen sawirro cusub oo lagu qaaday qalabka satellaytka islamarkaana ay baaritaan ku samaysay hay-adda amnesty international ayaa markii ugu horreysay muuqaal guud ka bixiyey sida loo dumiyey iskuulle iyo dhismooyin badan oo ay ciidanka dowladda soomaaliya burburiyeen kuwaasoo ay ku noolaayeen ilaa iyo afar kun oo qoys oo barakacyaal ah dhismooyinkan oo ku yaalay duleedka magaalada muqdisho ayaa la sheegay in dadkii ku noolaa xoog looga saaray kadibna la burburiyey dhammaadkii bishii disembar ee aanu kasoo gudubnay hay-adaha unisef iyo safe the children ayaa sheegay in ciidano aanan la siin digniin ka hor inta aysan xaafadaha la burburiyey tegin baldoosaro ay weheliyeen ciidamo hubeysan sagaaliyo labaatankii iyo soddonkii bishii disembar ee sanadkii labada kun toddoba iyo tobankii hay-adaha qaramada midoobe ayaa ku waramay in ha barbixintaasi khasabka ahayd ay hoyla-aan biday ilaa iyo afar iyo labaatan kun oo ruux oo barakacyaal ah kuwaasoo ay ku jiraan ilaa iyo saddex kun oo caruur ah agaasime ku-xigeenka hay-adda amnesty international xafiiskeeda geeska africa sara jackson ayaa sheegtay in sawirada uu qaaday satellite-ka ay tusinayaan muuqaal naxdin leh oo laga qaaday goobaha la burburiyey oo ay ku noolaayeen bay tiri kumanaan qoysas dayacan ah
aad ayuu mahadsan yahay nuur bukhaari warbixintaas inala socodsiin halkaad ka dhegeysanaysaan oo laanta af soomaaliga ee v o a
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii umuuraha islaamka iyo jacfar kuukay
kusoo dhowaada barnaamijka umuuraha islaamka oo toddobaadkan aannu ku soo qaadanayno xiisadda ka alowsan sohdinta ay wadaagaan dalalka suuriya iyo turkiga taasoo ay ku lug yeesheen waddammo waaweyn oo uu maraykanku ka mid yahay waxaa qalqal xooggan wajahaya xiriirka dhinaca ammaanka ah ee ka dhexeeya turkiga iyo maraykanka sidoo kale waxaa hanjabaad iyo jawaab celin hawada isku mariyey ankara iyo dimashik arrintan ayaa daba joogta go'aankii la sheegay in maraykanku uu ku dhisayo ciidamo kurdiyiin oo hoohanta ammaanka waqooyiga suuriya turkigu waxa uu jabhadda y b j u arkaa argagixiso xiriir toosa la leh ururka b k k ee dagaalka kula jira dowladda dalkaasi waxaanu rumaysan yahay in ciidamadan tababarka la siinayo iyo hubka loo gacangelin doonaba uu si fudud ku gaari doono b k k xoogaggaasi ayaa wararku waxa ay sheegayaan in dhaqaalaha ku baxaya ay bixinayso dowladda imaaraadka carabta oo xiriirka kala dhexeeya turkigu uu u egyahay mid go'an waana arrinta keentay in walaaca ankara uu sii xoogaysto wasiirada arrimaha dibadda turkiga iyo maraykanka mawluud daawud oglo iyo rekes tillerson ayaa khadka telefoonka ku wada hadlay iyagoo wax iska yidhi xiisaddan soo korodhay tillerson oo aan arrinta buuqa dhalisay si toosa uga hadlin ayaa sheegay in milatariga maraykanku ay ku sii nagaan doonaan suuriya howlgallada uu dalkiisu halkaa ka fulinayana ay sii socon doonaan
militari ahaan maraykanku baaqi ayuu ku sii ahaan doonaa suuriya taasoo dammaanad qaadaysa inaanay dib u soo laaban isis nagama suurowdo inaan galno isla gafkii la galay labada kun kob iyo tobankii markii la ogaaday in xilligoodii ka hor ciidamadeenna laga soo saaray ciraaq waana arrinta keentay in alqaacida ay sii noolaato ugu dambayntiina ay isis isu rogto daloolkaasina waxa uu isis iyo kooxaha kale ee argagixisada ah u oggolaaday in ay dalkaasi ku ciyaaraan
wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud daawud oglo oo hadlay ayaa si kulul uga warramay xiriirka dalkiisa kala dhexeeya maraykanka waxaanu ku tilmaamay mid gebi ka lulanaya haddii maraykanku uu fuliyo tallaabada uu ku doonayo in ciidamo ay tiradoodu soddon kun gaarayso kaga dhiso soohdinta uu dalkiisa suuriya la wadaagana ay u badan tahay in si abadiyana uu u go'o calaaqaadka washington iyo ankara
xiriirka aan la leenahay maraykanka waa mid aan xasiloonayn hase yeeshee dhismaha ciidan argagixiso ah waxa uu dhaawac aan kasoo kabsasho lahayn u geysanaya xiriirkeenna
haddaba khilaafkan soo laablaabtay ee u dhexeeya turkiga iyo maraykanka muxuu ku salaysan yahay octas yeelmas oo arrimaha siyaasadda ka faallooda ayaa isagoo istanbuul ku sugan waxa uu sheegayaa in sababta ugu weyni ay tahay ankara oo aan ku kalsoonayn maamulka maraykanka
sababta ugu weyni waa turkiga oo aanan ku kalsoonayn maamulka maraykanka looma baahna inaan sheegno ballanqaadyadii hore ee fuli waayey bil ka hor donald trump waxa uu u xaqiijiyey dhiggiisa turkiga inuu joojin doono hubaynta kooxaha kurdiyiinta ah ee suuriya waana tan uu hadda ka baxay
madaxweyne erdogan oo go'aanka maraykanka kadib hadlay ayaa sheegay in xaalku uu farakabax joogo cirib xumida ka dhalatana ay dhabarka u ridanayso cidda dabka hurisay
hana soo dhexgelinna innaga iyo argagixisada hana soo dhexgelinna innaga iyo kooxdan dilaaga ah haddii kale mas-uul kama noqon doono waxaa dhici doona oo aan la mahdin doonin
durbabo turkigu waxa uu bilaabay inuu hub iyo ciidanba ku daabulo seerka kala dhexeeya suuriya waxaana aad looga baqayaa inuu halkaasi iska hor imaad ka qarxo wasiirka arrimaha dibadda turkiga mawluud daawud oglo waxa uu ku goodiyey in ay toos u faragelin doonaan waqooyiga suuriya oo aanay oggolaan doonin in kooxda y b j ay halkaasi ku xididaysato
fargelin ayaannu ku samayn doonaa cafriin sidoo kale waxaannu tallaabo ka qaadi doonaa bariga webiga furaad iyo manbiij si aannu uga hortagno halista nagu soo foosha leh ma doonayno isbahaysi maraykan oo kale ah xaaladdan hadda lagu jiro
ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda suuriya oo arrintan ka jawaabaya ayaa isagana ku goodiyey in ciddii isku dayda in ay ku soo xadgudubto qarannimada dalkiisa ay dab kala hortegayaan isagoo markaasi turkiga farta ku fiiqaya markii ay xaaladdu cirka isku shareertay bentagonka maraykanka ayaa war uu soo saaray ku sheegay inaanu dhidbayna ciidamo soddon kun oo ku abtirsada kurdiga suuriya laakiin uu tababar u fidinayo oo keliya xoogaga gudaha kuwaasoo uu sheegay inay gacan ka geysanayaan sugidda ammaanka dadka dib ugu laabanaya guryahooda islamarkaana ka hortegaya inaanay isis dib u soo laaban hadalkaasina waxaa loo fasirtay in maraykanku uu kaga laabtay go'aankiisii buuqa abuuray turkiga ayaa rumaysan in tallaabadani ay horseed u noqonayso in waddanka suuriya oo muddo ka badan lix sano colaad darani ay ka ognayd uu kala googo'o waxaanu cabsi ka qabaa intaasi ay ammaankiisa saamayn ku yeelato waa kan oktaas yelmas الخلاف الأساسي تركيا تدعم وحدة سوريا بينما khilaafku waa in turkigu uu taageerayo midnimada suuriya halka siyaasadda maraykankuna ay beegsanayso kala qaybinta dalkaasi ciidankan haddiiba la dhisayo waxa uu xididada u sii adkaynaya qaybinta suuriya dhammaan tallaabooyinka maraykanku uu qaaday waxa ay muujinayaan oo ay sare u qaadayaan kala jarjarista suuriya turkiguna qaybqaybinta dalkaasi waxa uu u arkaa halis ku soo wajahan تقسيم سوريا بينما تركيا ترى أن تقسيم سوريا الخطر الذي يهدده ankara waxaa ku safahoo diidan in ciidan xooggan oo kurdiyeynahay suuriya ka samaysmaan moosko iyo tehraan oo iyaga lafahantooda qayb ka ah dagaalka ka ololaya waddankaasi barnaamijkii umuuraha islaamkana waa naga intaa intaynu toddobaadka soo aadan kulmayno waxaan idinku dhaafayaa fii amaan illaah
aad ayuu mahadsan yahay jacfar kukaay oo inala socodsiinaya barnaamijka amuuraha islaamka halkaad ka dhegeysaneysaan walanta af soomaaliga v o a
xuseenow waxa uu leeyahay nimcaan hilaa inkastoon isleeyahay ka saar laabtaada haddana loogada qalbiga saaran iyo liidku adiga weeye marka hees baad soo wadaa qiyaastii hees baan soo wadaa waa heestii looga codka macaan ee nimcaan hilaa
inkastoon isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga ku loo moosin wayn iigu labanlaaban inkastoon isleeyahay ka saar layska magaceega lafta dhabarka haysiyo jidhkiyo gabilaxaadkayga adiga ku loo moosin wayn iigu labanlaaban lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaq shayga dhibinaasa iyo laboonag rabay wixii aayarka la geeya lagamana lanaan karo markuu kaaga luma ruuxu alugooyada dadkaygiyo mulaq
heeskaasuu nagu luqaynaya fanaanka nimcaan hilaac ayaan kusoo gabagaynaa baahinteen idaacadoodii ka imisay v o e tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo
mana loxan qofaan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe naasba ku xidhnaato in adigu laman tahay iyago laabta ku dhex nooshaye mana loxan qofaan ka jecloon looxa ku qoraaye haddaad labi sagaaliyo dhul shishe laasfa ku xidhnaato in adigu lamaan tahay iyago laabta ku dhexdhooshaaye